waliba maro hayno horta markii hore waliba leeray deegaanka lagudhashe iyagoo maamul majiilku falaw maamulki la dhanyi hatana maaringa dadki meelo dhan meelo dhan maaringa malaadidona fidheesi mara maaringa lakadudoodi marka jemban way kuheliyini maamul dhasol iskab gorari hatu kor wali lakajaray kala fadhin iyo maaringa intoe lakajari damanaari la furi hooleedan dareerki marka abukujarta dabyaro maalinga kastoo maalinga iyo hasindiran hasindiran aagulyaninka dartan waan dabkorkamile iya jareen dadka kale maalinga saasaan kasooti maalinga howlgalkaas kasoodi hatana maalinga neelkayla marohayka mar jarti waljariski kalaafay maalinga anaa maalinga ergidin amaleyka kalaysandi amaleyka si hadii hasi walyarka qaadado maalinga hadhowlanka walaay xildhibaanada ergidingaadka saabsanaa u dooneen eri abaaranti aynan injerne welwelba saafanti sidii hotel eri kasay wa goladii markun seminaarkii oo sinfurnay megedareeri
goosgoos angama tuhataw maalin tuhataw yahay maadaama oo maaringa maalintii seminaarinka jarneena maaringa lakajari warbini iyo walashal qaadaw ama kalaafasangaha liigudaayigalana rawl hasabahana inta kalena soodoon badanay mar wali sidaay kutiro gaar oo maaringa ilaa labaatan shan qofe oo malaagida sagaali siyeed metelaw iyo mal ergidii dhanlala kurumaw ergida marna walfasahay marna maaringa walhahareyay samanaarka siina maaringa saasaan dareeri atigi ibtinka damboydoyta mara wali buaha awooddiibsigiatalabilaawahay kasay ha markuu seminaarkii dhamaadii weli lungudubey wijigii lamaad ee awood qiibsiga
ha gudigii wijigii lamaado awood qiibsigaanlan bedeli kaasa atala galohay ogeekalsuuli shirkaasaaska furmi maadaama shirkaasaaska furmi oo dadleeri maaringa awood qiibsigeeda kale siiba malaagadi oo maaringa sagaali sideedkan bidooga maamulka la dhamahay dhasifadeela fade marka hore sinhakingal sinhakuleedian hadis marway tag moishi maringe lansangasabamule sinha doorasatanganane waayahay seminaarka inta badan maylaka baradaay oo odayaalka ku qiib galaayeen
maylaka baradaay sida oo walan dasaw heerarka oo maringe walaka dastuurka oo meeluku jere heerarka oo meeluku jere meelolaha ku diri dadka marka damaninkooyi doona langmi maaringe oo isbarasho lakubilaawi ilaa amankan maaringe wali weli maaringe si seminaarkan gabagaboo fadi saasa lakaweli seminaarkana maaringe ko antooyin haynahay maaringe saasaan sooy waaya odayaalkan oo meelo iniskakoy ergin badan yihiin mise odayaalkii dhaqankood
odayaalka dhaqanka yaan badan masordiib odayaalka dhaqanka reer welba lakusheena jaren hatana reer welba odayaal dhagameed oo madi banaanka baxeen oo tiradii madaadla fadaayanka jarna damadoomahayen oo maaringa dadka dhambaka jareen areedla hakukadari oo argooda iyoona hakukalen maadaama odayaalkii maaringa hordhigahay saaslagaden meel welba lanki mas-uulinka sareyahay lahakugobdi oo saasle kuli labaatan iyo shanti qof anakin sheegow intii maaringa hudurbal kukumaaye hatana dadkii kalena gudoomaha iyo dadkii sheebkahay kale hatana tiro lakusheeni sanagana boqoli konton qofood boqoli konton kaas qofood yaa maaringa dhowr maalmood seminaarin furi hatana maaringa tala may soote ini maaringa awoodiisigi la bilaaw shirka kan awoodiisiga geeka furmi inta kale mar kalaad laaleewiyo mar maaringa oo residantoawlehaati ergooda lailinka kusi jeri horaa waayahay labaatan iyo shanta qof boqoli kontonka gooni ku iyina
kontonka gooli kuyin maaringa nimankii oo maaringa howlwelenhaanakaweeliw dadki maaringa oo haayu dadka maaringa wargaarsinti hay dhatinka jariw gudiga qabangaabada leere saasa marka malaag welbiyaasaka jari meel welba lankolkusheeniyasaaskanagalen waaya inti shirkun dareeriya oo barnaamijkun dhismaha dawladda hoose ee degmada xudur lahafuri kureeda guddigun haskumirteng ma sionnagadan guddi oo oo abaabulaaw qaabkii oo landhisifadi maamulka degmada ha bilaawki bamarin ayaa yoolka mari hal maalmood mid yoolka mari oo lalashiri iyo markadambe dadweynaha kale lanweeri ergooyinkan taastirelsin kufadaleeri nimankii oo walilahayna niman andhahooyo nimanka maaragna oo websiga socdo maaragna oo walaa dhismada socdo Mm, waa tiireed iyo onay maaramaad gudoomiyaha gudaha iyo nimankaas mm, eh, oo koonfur galbeed mm, marka nimankaasa maaragna dad yooyuna hariirlaha maaragna yo hariiraw kabacdina erdooyinkii dadweynaha wadan sheego farmiintiyoha qaadan ku sheenaw mm, yoona lakashi suubiyaayan mm, oo dadkii hokutalen lakalidaayan mm, waana saalaka fulaysaasaka aaminsiyasaas dawlada kadhaha jarow ha, wixii gabangaabada leere mm, wala indhahoyana dadweynaha mm, oo ka nool degmada hudur mm, iyo ma indhahoyana maaragna dadka oo irdida oo soo socdo maaragna oo websiga ya markun labaatan iyo shanton qof waliba waa dad indhaxooyo boqol iyo kontonka oday wasaaradda arrimaha gudaha iyo bulshada reer xudur
haa lamadaasa indhahoyan Mm, wasaaradda arrimaha gudaha iyo onay ma indhahoyana maaragna iyo dadweynihii oo irdida hakukulufadi mm, yaa indhahoyan mm, meel welbalan qomalaaga lahakugobadiyu mhm, hadaan sidaada wurdo malaa guudo hal qofayna katooso male mhm, meel welba nin qoflaha ku qaado haysi mm.
markaas daraajihee kaasan weel Eh, waliba marko hata waraysiga unta kajarni in sheegday ini khilaaf xalinba ka mashquulsanaay tag may walaal iska khilaafi
haa kalaadku wali waa wali markoo lamfahmay dadka ereene Mhm, ergedan maaragna wali ka saabsantaa mhm, lankii la-alaba la helo tuman la sii mhm, lankii lii la sii lanki labaatan la sii lan konton la sii lan konton la sii mhm, yacni lan welba hildhibaantay wali ka koobantaa ka guri jare mhm, ergedaas oo maaragna tirada le mhm, tiri walba oo ergedaasa shanlaga qofkiya doorada korta mhm, xildhibaanka iyo qofka doorada koran mhm.
hadda walaasaasee lan welba madan wali saray maaragna amaada dadkan walba lakinsii doogna tiradan kiyalaadaka lambolaagasa isku jari lambolaagasa ku horay lanin isku jayno maaranga oo ergidana gaarka egta oo maaranga xildhibaanka marka dambela beeridoon oo madaxweyne kooya oo wasiire kooyaan oo xildhibaano kooyaan kabacdilay maaranga oo daabka galaw in iskirina inalan sheegi dadka wala kalaabka kuteegina iyo haayan lawel baan hoobatumaysiye xildhibaan oo koyta hoobatan oo koyta hadi konton oo koyta ergi yara hele mise ergidaas kulasayilasiya badan warkaasi ay ahayen yoon wal ku hadliyay maaranga waa kuliisi markun khilaafkaas jare ini usa sababi ini dadku mid eh, dadkii ku qiib galaayo eh, barnaamijkun dhismaha dawladda hoose oo oo odayaalkunka jareen oo shirku ku orooday kubahi jareena
maya nimankoo yar maarin aangan hadaaikin sheegaye oo u foorowne maarin ha hisaabtamaane ee dad jagooyin uu saayo jare jagooyinkaas ha ka hisaabtamaan erigma dad kala iska dadkoo ku jarmee dad unu hasaragaane maarin jagooyinkaas ha fiiriyaan ee lan lan dawlada koonfur galbeedka jaro jare lan dawladii federaalka ka jaro jare ee raagaan hisaabtamaan erey wal hatir habtee ku teegin lahayn oo maarin heelina liskuwadada iyoonu kooyidoon eren walaagaasumay kalaabasi kuteegi beelatisaasa mogon kalmale waayahay awood qiibsiga lan gudubiyay ertigekana shirjay furumiyey markun awood qiibsigun maybuwaaya ka alay qaabkii oo lahan xulufadii xildhibaanadia mise waliba jare eh, dhismihii guddiyadii oo qabanqaabada doorashada soobiilahaya may nin sharaxba awood qiibsigun
maya taas walibu ah maaragna ma-e wal kale ma-e qaab kale ma-e xildhibaanadi todoba iyo labaatan ka hay oo gobolka lanjeeni degmada lanjeeni oo degmooyinkan iyadha maaragna dadla dhanyi meesha lakadhasi la fadaay fadaha deegaanka e marka deegaanka sidahay dadki laku dhisi fadi labaatan iyo todobadii sida langeysada fadiyaa timiiska lahasaari wali hatee taas labaatan todobadeenna la geysado hatigata laga talgala waayahay beelo degaayan deegaanka oo ku koobanta degmada xudur tiradiyo meegeedeeraad oo qiibsado doonta labaatan iyo todobaadun nagado doonaan golaha deegaanka tirada oo labaatan iyo todobadan kalqaado doonto waliba taas tuman qadiidu tuman meedodu Mhm, ee beelogaasoo wada degaw tumanka e mhm, iyoo maaragna yaa kalgeysado doonan mhm, iyoo maaragna hedin doonan mhm, iyoo talado doonan mhm, iyo haddii wala ay ku usaaraata nin halanagray mhm, sida arrimaha gudaha mhm, i haydin maaragna oweda oo kale halanagre mhm, dadna maaragna soo qaabkaysikagay malku tabaw mhm.
war wadatashigaas kasoo waayahay hooba una waraysigii kaana eh, giibojiyey danba una ka jarna su-aalaha taana fadaw kuweydii weliba waa nidaamkan oo dhismo dawlado hoose inti seminaarkana dareeray mm, kolley macalimiin oo khabiir khubaro ee casharo sansiyaasha oo nidaamka dawlad wanaage markii in kuur galeen casharadiisan qaadateen ciqaabka hase walka dareeraan islataa dhismooyinkun dawladda hoose oo degmooyinka lahaa ku dhisaa maamul goboleedyada eh, sidii oba manaafacaada an leeyihin bulshada maadaama hata kahor un ku jarana deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
aa walnin sheegi maaragay degmooyinka kale labaati kow leyin oo aan leyin maaragay labaati todoba oo meel walba oo goboleena saada kala sidoon oo degmada reataladatahay gobolka degmooyido dembooyidoon yana nin sheegi marka waliba waa nin maaragay sibi arrintan soo kalaylikan ama haysado yajarta walaata khalaafee ku sheegi nimale hadii ilaahay roon wala dembooni dadaalan saasaagaanta ineed inka dambooyintii malaad wakto qorshaysan oo wasaaradii isin iska ogdinga jara ini haka gabagabooba ama haka dhamaada dhismaha eh, maamulka degmada xudur
keenagba Eh, wakti inka dambooyin oo cayiman ya jare oo iska ogdin isin iyo wasaaradda ini laha ka dhamaaye dh- dhisowka maamulka degmada xudur
maya yo nidaa dhamaay degdega tamaalin dikoona dila dhamayo dhamaada fadi hatana wayba dasboojidaana nis fududka dhamaata inti kolniga ku dhamaarasaniyo hatidaad oo meelin kujeeda maya dadoo eed maaringa dadka raalijay weyjoohay oo degin weyjoohay oo maaringa masaha weyjoohay oo halin weyjoohay hata meeli kalaab kujera dabinkeega waa gabagaas nimagaas mahaliidana unaneroohay eeriyeniilisalubahayu ఇది వాళ్ళని దూరం పదిహేను సిలిండర్లు బరై ఓ ఉన్న మారిన సెమినార్ కి బంగారు నీవు వర్కర్స్ ఏదో కూడా ఏం వాళ్ళని సి బలా వాళ్ళకి జరుగుకోరు వాళ్ళని ఇంచేగి మీరు వాళ్ళ ఐదు పొలం వాళ్ళని ఇంచేగి అని ఆ సహల్ వాళ్ళు పొలం బలాందని అవి బల వాళ్ళని ఇంచేగి ఎరిగిరు వాళ్ళ ఎక్కడ లెక్క వాళ్ళని ఇంచేగి వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళని ఇంచేగి మారిన సెమినార్ ఉపాధి ఇంజనీర్ కాసేవు